xagga dherarka kama taqadam sidii horeba aynu usoo sheegnay wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu cala nabiyina moxamed wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wasaxbihi wman ihtada bihadihi ilaa ywm اddiin darsigeennii shalay waxa uu ku saabsanaa rukuucda iyo axkaamteeda waxaynu ka dabageynaynaa dhowr masalo ku saabsan rukuucda masalada koowaad waxa ay tahay haddii aada soo gaadho imaamkii oo rukuucsan oo rukuucda aad ku gaadho intaaanu ka soo toosin ragcaddaasi waa kuu xisaabsantay laakiin mar haddii imaamku uu ka soo tooso rukuucda iyo wixii ka dambeeya haddii salaaddii aada ku xidhato ragcaddaasi kuuma xisaabsana waxaanay ka mid tahay xaaladdaasi xaaladaha qofka maamuumka ay ka dhacayso qiraa'adii ama akhrintii faatixadu waxaa kaloo iyadana aynu baraarujinaynaa qofka maamuumkahay marka uu soo gaadho imaamkii oo salaada ku jira halka uu marayo un waa inuu kaga xidho oo waxaa dhaca khalad aan asal diinta aan ku lahayn oo dad fara badan oo dadka tukanaya ka midii ay sameeyaan oo waxay samaysteen rakooyin gaara oo imaamka waxa weeyaan ay kala jaan qaadaan hadduu imaamku taagan yahay ama uu rukuucsan yahay ama atixiyaad uu u fadhiyo laakiin hadduu rukuucda ka soo kaco khalaas salaada laguma xidho ilaa atixiyaad uu fadhiisanayo ama uu ragcad kala bilaabayo sujuudda hadday kusoo gaadhaan lama sujuudaan labada sujuudood fadhiga u dhaxeeya hadday kusoo gaadhaan salaada lama galaan kulli aadaana waa khalad waayo rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam markuu dadka kala hadlaayay qadiyadda ku saabsan salaada loo soo degdegayo loo soo cararaayo famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu xadiidku wuxuu ku jiraa fi saxiix salaada wixii aada soo gaadhaan tukada walow sujuudna ha noqotee inta idin dhaaftayna imaamku markuu salaada ka baxo ku soo celiyay buuhi rasuulku sala allahu alay wasalam kadalika rasuulka waxaa ka ansaxday inuu yidhi idaa adraktu imaama wahuwa raakic farkacuu wactaduu haddaad soo gaadhaan imaamka oo rukuucsan la rukuuca oo ragcaddaana tirsada waidaa adraktum alimaama wahuwa saajid fasjuduu walaa tactaduu haddaad soo gaadhaan imaamka oo sujuudsan la sujuuda laakiin ragcadda ha tirsanina aada sujuudda ku soo gaadheen marka imaamku meel allaaliya meesha uu maraayo waa inaad salaada kala qabsatid weey hadduu sujuudsan yahay iyo hadduu rukuucdii ka soo toosay iyo hadduu ku jiro fadhigii labada sujuudood u dhaxeeyey laa tuxrim calaa nafsik hada alkhayr waayo sujuuddaa dheeraadkaa waa khayr iyo adkaartaada akhriisa markaa naftaada ha ka qadinin oo ha ka xirmaaninin khalad kaleoo isaguna dhaca ayaa jira imaamkoo rukuucsan dadka qaarkood marka ay soo gaadhaan waxa ay sameeyaan iyagoo taagan lama yimaadaan takbiirat lixraam iyagoo sii foorarsanayoo dhexda sii socda ayay la yimaadaan takbiirtii salaada lagu xidhanayay taasina waa khalad haddaad soo gaadho imaamka oo rukuucsan horta adigoo taagan allahu akbar dheh oo salaadii xidho kadibna waxa weeyaan rukuuc waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen isagoo aan taagnayn hadduu takbiiratulixraamtii la yimaado oo xagga rukuucda u dhow salaadiisu mabay xidhminba waayo takbiiratulixraamka shuruuddeeda waxaa ka mid a an yaatiya biha qaa'iman isagoo taagan waa inuu la yimaado hadday salaadu tahay salaad farala weeye oo taagni waa inuu ku xidho ilaa uu ka gaadhsiiyey imaamu nawowi raximahullah haddii xaraf ka mida xuruuftaa takbiirta allahu akbar xuruufteeda xaraf ka midii haddii uu dhaco isagoo aan taagnayn oo allaahudii wuxuu yidhi isagoo taagan akba ilaa intaa wuxuu yidhi isagoo taagan ra'dii baa dhacday isagoo foorara waxba kama jiraan takbiirtaa buu leeyay imaamu nawowi raximahullah marka waa in la yska ilaaliyo oo imaamkoo rukuucsan markaad soo gaadho horta adigoo si fiican u taagan salaada xidho allahu akbar dheh adoo rukuucsan salaad lama xidhe masale kale waxay tahay xaaladaa lafteeda laba takbiirood baa ku kulmaaya takbiiratulixraamkii oo tii salaada lagu xidhanaye iyo takbiirtii rukuucda sida axwadkee fiican ee bilaa khilaafka ee xalaal miiradku uu ku jiraa waxay tahay inaad laba takbiirood aad la timaado oo adoo taagan allahu akbar aad tidhaa oo tii salaada aad ku xidhatay taas kadibna allahu akbar aad tidhaahid oo aada rukuucdid laakiin ahlucilmigu waxay u badan yihiin in takbiiratulixraamku ay kaaga filan tahay takbiirtii rukuucda oo markaad ixraamatada allahu akbar tidhi adoon mid labaad odhan inaad rukuucda waa bannaantay ba ahlucilmiga badankooda waayo halkan waxaa kulmay laba cibaado isku jinsiya isku nooc ah oo ixdaahumaa akbar wa acba min alukhraa oo midkoodta kale ay ka weyn tahay waxaana ahlucilmigu ay qawaacid ulfiqiya ay ku sheegaan inay dhacdo waxa dhaha tadaakhul alcibaadaat hadday kulmaan laba cibaado oo isku nooca oo kala weyn ta weyn haddii aada la timaado tii yarayd waa kaaga filanta mihaalkeediiyo tusaalaheeda waxaa ka mid a takbiiratulixraam way ka weyntahay takbiirta lagu rukuuco marka hadday labadaa takbiirood ay kulmeen oo imaamkii rukuucsan aad soo gaadhay takbiiratulixraamka ayaa kaaga filan takbiirtii rukuucda oo hal takbiirood takbiiratulixraam u niyootay haddaad la timaado waanaad ku rukuuci karta waxaa la mida maydhashadii haddaad maydhasho sharciya aad maydhato oo kugu waajibtay ama sunno ah weysadii way kaaga filan tahay wamaa kaana nabiyu sala allahu caley wasalam yatawada bacda algusli siday tidhi caaisha rasuulku maydhasho dabadeed ma weysaysan jirin bukhaari baa wariyey laakiin xataa adigoo niyoon weyse aa niyoon mar haddaad niyootay maydhasho waajiba ama maydhasho sunno ah waayo maydhashadu waa weyso iyo dheeraad waa wuduu'un wa ziyaada saa awgeed baa saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen waayo wuduu'in bacda algusl oo maxay tahay weysada maydhasho ka dambaysa mar haddaad maydhato weysaysatayn weysaa ku hadhay laakiin hadday maydhashadaad tay maydhasho iska mubaaxa oo maydhasho waajib aan ahayn mid sunnaan aanay ahayn oo cibaadadii aanad u niyoonin oo aad isqaboojinayso ama aad isnadiifinayso taasi bilaa niyo weyse kuu noqon mayso laakiin taa lafteeda markaad bilaabaysad haddaad weyse niyooto halkii weysadana waa kuu gelaysa ayib wuxuu yihi sheekhu asujuud sujuudda iyo axkaamteeda ayaa halkan sheekhuu kaga hadlayaa uma yaquulu wuxuu odhanayaa allahu akbar buu odhanayaa marka rukuucdii uu ka soo tooso ee uu la yimaado taagnidii rukuucda ka dambaysay wujuuban waana waajib xukumkeedu allahu akbar taa oo darsigii shalay baynu ku sheegnay takbiiraat lintiqaal dhammaantoodba inay waajib yihiin takbiiraadkaa qofku uu la imanayo markuu rukun ka guurayo rukun kale uu guurayo marka allahu akbar inaad tidhaahdo markaad rukunkii qiyaamkii rukuucda ka dambeeya aad ka guuraysid ead xagga sujuudda aad u guuraysid waa waajib buu ihi sheekhu wayarfacu yadeehi gacmihiisu kor u qaadaya axyaanan mararka qaarkood oo marka aad sii sujuudaysid mararka qaarkood inaad gacmaha kor u qaaddo oo takbiirta raacisa ama aad ka horaysa ama aad ka dambaysiisaa iyaduna waa jaa'is weeye axyaanan weeye afar xaaladood gacmaha in kor loo qaadaa waa mu'akad rasuulkuna waa joogteey marka salaada la xidhanayo iyo marka lasii rukuucayo iyo marka rukuucda laga soo toosayo iyo atixiyaadka hore marka laga istaago afartaa xaaladood waa mu'akad laakiin waxaa jira xaalado kaloo gacmaha kor loo qaadi karo laakiin aan la joogtaynahayn waa cinda kulli khafdin wa rafcin mar kastood foorarsanaysid ama aada soo toosaysid markaa markaad sii sujuudaysid gacmaha kor inaad mararka qaarkood u qaaddaa waa jaa'is waa bannaantay waa mashruuc waana sida waxa weeye aan ka sugnaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam cashara min asaxaaba toban saxaabada ka mid a ayaa rafcigaa ka wariyey malik ibnu xuwayrith baa ka mid a annahu ra'a nabiya rafaca yadayhi fi salaati idaa rakaca wa idaa rafaca ra'sahu min arukuuc waxaan arkay buuri rasuulkao markuu sii rukuucayo gacmaha kor u qaadaya markuu rukuucda kasoo toosayna gacmaha kor u qaadaya waidaa sajada markuu sii sujuudayna gacmaa koru qaadaya waidaa rafaca ra'sahu min asujuud marka uu sujuuddaa ka soo toosayana gacmaha koru qaadaya hadda isagoo fadhiya xataa yuxaadii bihimaa furuuca udunay imaamu tirmidi ayaa wariyey waana saxiix xaafid ibnu xajar wuxuu uhi wahuwa asaxu maa waqaftu calayh min alxaadiid fi rafci fi sujuud axaadiidka ku soo aroortay marka lasii sujuudayo marka laga soo toosaya sujuudda in gacmaha kor loo qaado waa xadiidka ugu saxiixsan buuhi a'immada qaarkood oo muxadisiina sida imaamu nasaa'i oo kale kitaabkiisa sunanta xadiidkan waabuu u baabaysta oo wuxuu yidhi baabu rafci lyadayni lisujuud baabka in gacmaha kor loo qaado marka lasii sujuudaayo in badanoo ka mida dadkii hore wanaagsanaana waa ku camal faleen oo markay sii sujuudayaan xaaladaha qaarkood gacmaha kor bay u qaadi jireen oo waa ka yidhi abu salama alacraj adragtu nnaasa kullahum yarfacuuna nacam aydiyahum cinda kulli khafdin wa rafcin waxaan soo gaadhay buu ihi dadka oo mar kastoo ay foorarsanayaan iyo markastay soo toosayaan gacmaha kor u qaadaya awsaaci markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi dalika alamru lwal waana madhabka ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo ay ku tageen iyo in badanoo taabiciinta ka mida sida cataa iyo taawuus iyo hayru waaxid marka haddaad aragto qof markuu sii sujuudayo gacmaha kor u qaadaya iyo markuu sujuuda kasoo tooso iyo markuu ku noqonayo iyo markuu taa kale kasoo toosayo iyo markuu sii kacaayo ha la yaabin mararka qaarkood wax la samayn kara weeye axyaanan lama joogtaynayo afartaa hore aan kuu sheegay ayuun baa la joogtaynaya waayo alkhuruuru cala alyadayn haddaba markaaad sii sujuudaysid ma gacmaha dhulka ku horraysiinaysaa mise jilbaha wuxuu leeyahy sheekhu uma dabeetana yakhuru waxa uu dhulka dhigayaa ama waa waa u foorrarsanayaa ila sujuudi sujuudi calaa yadayhi labadiisa gacmood isagoo cuskanaya yadachuhumaa labadiisa gacmood buu dhigayaa qabla rukbatay labada jilib ka hor laba gacmood baa horraysiinaya labada jilib horraysiin maayo bihada amara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam sidaas ayuu rasuulku amar ku bixi in gacmaha la hordhigo waa xadiidu abi hurayra abu daawuud iyo nasaa-i ay wariyeen wuxuuhi rasuulku idaa sajada axadukum walaa yabruk kamaa yabruku lbaciir midkiin marka uu sujuudo yaanu jilbaha dhigin sida awrka oo kale awrku jilbuhu hordhigaa jilbuhu awrka xagga horey kaga yaalin innagay xagga dambeyn kaga yaalin sida awrku jilbaha uu hordhigo midkiin yaanu jilbaha hordhigin buuhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam walyadac yadayhi qabla rukbatayhi labadiisa gacmood ha hordhigo inta aanu dhigin labada jilib labada gacmood ha horreeyaan wa huwa haabitu canhu waana arrinta rasuula ka sugnaatay min ficlihi sala allah aleh wasalam ee uu sameeyey sida ibnu cumar wariye ibnu cumar wuxuu idhi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yadacu yadayhi cala alardi qabla rukbatay ibnu khuseymiya ayma kaleba waa wariyeen rasuulku labada gacmood buu horraysiin jiray oo labada jilibna waa dambaysiin jiray amaa xadiidka waa'il ibnu xujr ee odhanaya walyadac yadayhi qabla rukbatay falaa yabruk kamaa yabruk lbaciir walyadac rukbatayhi qabla yadayh waa xadiid daciif wey fii sanadihi shariik ibnu cabdillaahi alqaadi oo sayulxifdi ahaabaa sanadkiisa ku jira a'immada qaarkood oo idhi jilbaha la horraysiinayaana sida ibnulqayim oo kale sidaa culimmada ka dambaysay ay tilmaameen ishkaalka waxaa ku keenay falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir oo intaasay u fasireen inuu macnuu yahy yaanu u tuusanin siduu urku awrku u tuusado markaasina adee awrku gacmihiisu horraysiyaa labada lugoodee hore awrkay gacmihii ka soo qaadeen marka awrku gacmihiisu horraysiyaaye dee innaguna gacmo ayaynaan horraysiinin weeyaan macnuhu lugaha aynu horraysiino xadiidkana macnihiisu sidaa ma aha ee falaa yabruk ay falaa yadac rukbatayhi kamaa yadacu lbaciiru rukbatayhi weeyaan macnuhu meeshay doonayaanba ha kaga yaaliin ama xagga hore ama xagga dambe awrku jilbuhu horraysiyaa weeyaan macnuhu ee sidaa awrka jilbaha horraysiinina ee gacmaha horraysiiya saa weeyaan xadiidka macnihiisu wa nahaa rasuulku waa diiday can itashabuhi qofku inuu u ekaado isu ekaysiiyo biburuuki albaciir tuusashada awrka oo awrku jilbuhu hordhigaa haddaad jilbaha hordhigtana awrkii ayaad jibbahda sideedabana waa qaacida caama faa'iide guud laa yajuusu lilmuslim atashabuh bilxayawaan qof muslima uma bannaana inuu xayawaan isu ekaysiiyo laa yajuus inuu sida xayawaanko kale uu ciyo ama sida xayawaanko kale uu u socdo ama sida xayawaanka uu fadhiisto ama sida xayawaanka wuxuu u cabo intaba waa mamnuuc lama ogola atashabuh bilxayawaan salaada dhexdeeda iyo haddaanad salaad ku jirinba qaala wahuwa awrkuna inamaa yakhiru calaa rukbatayhi labadiisa jilib buu ku fadhiistaa allatayni labadaasoo huma iyagu fii muqadimatayhi xagga hore kaga yaalla marka macnuhu waxa weeyaan awrku jilbuu hordhigaayo jilbaha hordhigina laakiin waxaa kala duwan halka jilbu awrka ay kaga yaaliin iyo halka innaga inagaga yaaliin fa idaa sajada markuu sujuudo wahuwa sujuudu ruknu weeye sujuuddu waa rukun ka mida arkaanta salaada hadduu qofku ogaan uga tago salaadiisu waa burtay hadduu ilaabana ragcaddaasi waxba kama jiraan in ragcaddaa uu ku soo celiyo sujuuddu ay ka maqan tahay inay rukun tahayna ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihin ilaahay baana ina amray yaa ayuha aladiina aamanuu isjuduu warkacuu ninkii salaadiisa xumeeyena rasuulku sujuudda waa amray uma sjud xataa taطma'ina saajida wuxuu uhi sujuud ilaa aad sujuudda ku xasilaysa ictamada wuxuu cuskanayaa calaa kafayhi labadiisa kaf cukur wa basatahumaa waana fidinayaa manaa markuu sujuudo labadaas baabaco ayuu dhulka dhigaya waanu farahana waa fidinayaa feedh laaban maayo farihiisu waa inay saa u kala baxsanaadaan wa yadumu asaabicahumaa farahana waa inuu isu geeyo sidaa inuu u kala fidiyo maaha faraha markuu sujuudsaya farihiisu waa inay sidaa isu haystaan wa yuwajihuhaa wuxuu u jeedinayaa ila alqibla hadday qibladii saa tahay tusaale ahaan waa inay farahaagu saa u jeedaan inaad saa tidhaahda maaha ama aad adigu isku soo jeediso farahaaga qiblada u jeeda wayajcalu wuxuu ka dhigayaa kafeey labadiisa kafna xadwa mankibay wuxuu dhigayaa labadiisa garab halka la sin markuu saa u sujuudsan yahy labadiisaasi waa inay labadiisaa garab ay la sinmaan wa taaratan mararka qaarkoodna yajcaluma wuxuu ka dhigayaa xadwa udunayhi labadiisa dhegood halka la siman labadu way ku bannaanta marka sujuudda ama labada dhegood la sin labada gacmood ama labada garab la sin labaduba waa jaais weeye labadaba rasuulku waa sameeyey sala allahu caleyh wasalam wayarfacu diraacayhi labadiisa dhudhun kor buu uga qaadaya can alardi dhulka wujuuban inuu kor uga qaado waa waajib walaa yabsutuhumaa gogli maayo bastalkalbi siduu aygu u goglo oo aygu markuu fadhiya dee waa aragtana see buu sameeya saasuu u dhigaa soo ma markaa marka sujuudsanta inaad saa u dhigto laguma ogolo dhulka saa aad uga jarto diraacaaga ama dhudhankaagu waa inuu taagnaado wey sida ay tilmaameen saxaabada sida abu xumayd saacidi oo kale markay sifadii salaada rasuulka ay ka warramayeen ayay sidan ku tilmaameen oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam marka uu sujuudsan yahay sidaasi sheekhu uu tilmaamay ayuu samayn jiray waana waajib inuu gacanta ama diraaca dhudhunka inuu dhulka uu ka jaro sidaa u taagnaado dhudhunkiisu markuu sujuudsan yahay waayo rasuulku sal ly slam kaana yanhaa can iltifaatin kailtifaati thaclab wa nuqratin ka nuqrati diig waftiraashin ka iftiraashi lkalb saddex arrimoodba waa diidi jiray salaada dhexeeda in lagu sameeyo inuu qofku hareeraha agaego sida dacwadu hareeraha u agaagtoo kale iyo inuu salaada dedejiyo sida tukuu markuu wax cabaayo uu afka intusaa u geliyo markiiba uu ka jaro iyo inuu gacantiisa goglo markuu sujuudsan yahay siduu aygu gacantiisa u goglo wa yumakkinu anfahu sankiisuu qabadsiinaya wa jabhatahu salaamtiisa min alardi dhulka wa haadaa ruknun taasina waa rukun oo salaanta iyo sanku xubin qura isku yihiin xaaladaas sujuudda labaduba waa inay dhulka si fiican ay waxa weeyaan u qabsadaan oo rasuulku waa ka yidhi idaa sajadta famakin lisujuudika makin lisujuudika macnaheedu waa maxay waa xubnaha aad ku sujuudaysaa dhulka si fiican ha u qabsadaan laa salaata liman laa yusiibu anfuhu min alardi maa yusiibu jabiinu buri rasuul salaad ma leh ka aanu sankiisu dhulka taaban sida salaantiisu ay u taabanayso haddaad halkaasoo qura ku sujuuddo oo sankaagu aanu dhulka gaadhin salaadaadaasi ma jirta buu ku yihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam waana sidaa dadka badankoodu iminka ay sameeyeen halkaa timaha agtoodu dhulka dhigaya deetana sankiisi wuu laalaadaa dhulba ma haystaba sujuuddiisu ansixi mayso wayumakin aydan wayumakin waa inuu qabadsiiye aydan ku noqosha rukbatayhi labadiisa jilibna oo hadduu labadaa gacmood un cuskado iyo salaanta iyo labada faraha lugaha oo labada jilib dhulka kor uuga qaado ansixi maysa waxa weeyaan sujuuddiisu wakadaa saasoo kale atraafa qadamay labadiisa lugood farahooda horena waa inuu dhulka qabadsiiyo oo wuxu uhi ibnu cabaas rasuulku wuxuu uhi umirna an nasjuda calaa sabci acdumin waxaa nala amray buu uhi rasuulku inaanu ku sujuudno toddoba lafood cala aljabhati wa ashaara biyadihi calaa anfi wuxuu uhi salaanta ilaa sankiisuu tilmaamay rasuulku marka jabhada waxaa looga jeedaa salaantaa iyo sanka xubin qura isku yihin waa in dhulka la dhigo labadaas iyo waa nacam iyo walyadayn labada gacmood labadaa baabacan waa inaad dhulka si fiican u qabadsiiso markaaad sujuudsan tahay warukbatayn iyo labada jilib iyo wa atraaf alqadamayn iyo labada lugood farahooda inagana dhulka aad qabadsiisa oo haddaad aad labada gacmood dhulka dhigtid iyo salaanta iyo jilbaha oo lugihii kor aad uga qaaddo sida dadka qaarkood ay sameeyaan iyagoo sujuudsan ma jirto sujuudi sujuudi ma jirtana salaadi ma jirta wey ila sujuudu rukun bay ahayde markaa toddobadaa xubnood mid waliba waa inay dhulka si fiican u qabsato wey bukhaariyo muslim baa xadiidkaa warinaya wa yansibuhumaa waa inuu taago labada lugood macanaa labada cidhbood waa inay taagnaadaan oo hadduu lugtiida saa u seexiyey isagoo sujuudsan waa khalad wa hada kulluhu waajib arrimahaasoo dhammina waa waajib buu uhi sheekhu wayastaqbilu biaطraafi asaabicihimaa faraha horena waa inuu ku qaabilo ama u jeediyo alqibla xagga qiblada oo dadka qaar baa qiblada ka jeediya oo lugtii taa ka soo qaada inay tahay saasay u dhigaan farihii saa lama raba saasaa la rabaa inay faruhu xaggaa qiblada ay u jeestaan waa inaad faraha xagga dambe u jeediso maaha farahaaga waa ina xagga hore xagga wejigaaga xigta waa inay u jeestaan waana sida uu sameeyey rasuulku sala allahu aleyh wasalam sida abu xumayd uu salaadii rasuulka uu ku sifeeyey wayastaqbilu bisuduuri qadamayh wa biaطraafi asaabicihi alqibla wayansibu rijlayhi ibnu cumarna wuxuu ahaa kaana yuxibu an yastaqbila kulu shayin minhu alqibla ida salla xataa kaana yastaqbilu biibhaamihi alqibla wuxuu jeclaa shay waloo ka midii xubnihiisa ka midi inuu qiblada qaabilo markaa uu tukanayo ilaa uu suulkiisa xataa suulku faraasoo kama baydhsanaadee jeraale ilaa suulka xataa uu qiblada u duwo qiblada uu qaabilsiiyo marka faraha kuwan gacmaha iyo kuwan luguhuba waa inay xagga qiblada u jeestaan marka aad sujuudsan tahay wayarusu caqibayhi labada cidhboodna waa inuu isku dhajiyo saasuu samayn jiray rasuulku sal ly slam cidhbaaga waa inay saa isugu dheganaadaan dadbaa lugna halkaa dhiga lugna halkaa dhiga markaad sujuudsan tahay labadaada cidhbood isku dhaji ha kala goynin waayo alictidaalu fi sujuud wa yajibu caleyhi waxa waajib kuwa an yactadila inuu ku ictidaalo fii sujuudi sujuuddiisa ictidaalka waxaa looga jeedaa inuu isu miisaamo sujuuddiisu inay mid miisaamo noqoto wadalika taasina waxa ay ku xaasilaysaa bian yactamida waa inuu cuskado fiihi sujuudda dhexdeeda ictimaadan cuskasho mutasaawiyan siman calaa jamiici acdaa'i sujuudihi xubnaha uu ku sujuudsan yahay oo dhan waa inuu cuskado yani haddii xubnihiina qaar uu si fiican dhulka u qabadsiiyo qaarna si khafiifa u saaro qaarna kor uu uga qaado ictidaalkii lamu iman waa in xubnaha uu ku sujuudsan yahay si isleeg dhulka ay u haystaan wahiyo xubnaha lagu sujuudaya aljabhatu weeye waa salaanta walanfu iyo sankii macan iyagoo wada socda iyo walkafaani labada kaf iyo walrukbataani labada jilib iyo waatraafu lqadamayn labada lugood farahooda oo tumaaniinadii iyo xasiloonidii rukunka ahayd ee ahayd inuu qofku sujuudda ku xasilo ayaan si kale ku suurtogelahayn haddaanu xubnaha isu miisaamin oo tumaaniinada sujuudda dhexeeda laga rabaa waa in xubnahaasi mid waliba dhulka ay qabsato ama meesha aad ku sujuudsan tahay oo ay waxa weeyaan halkaa ku nagaato ay ku xasisho waman ictadala qofka isu miisaama fii sujuudi sujuudiisa haakada si aynu soo sheegnay oo xubnaha si isleeg dhulka u dhigaa faqad iطma'ana waa xasilay yaqiinan dhab ahaan waliطminaanu in lagu xasilo fi sujuudi sujuudana ruknun weeye aydan ku noqoshe oo arkaan hore aynu soo sheegnay sida kuwii hore arkaana ahayn bay tana rukn u tahy rasuulku wuxuu uhi uma sjud xataa taطma'ina saajida sujuud ilaa sujuudda aad ku xasilayso oo goorma ayaad noqon kartaa mid sujuudda ku xasilay markaad toddobadaa xubnood si isleeg dhulka aad u dhigto mid waliba dhulka uu qabsado ayaad sujuuddii aad ku xasishay haddii kalese sujuuddii kumaad xasilin oo xubnahaasoo qaarkood dhulka aanay gaadhin haddaad ka soo toogto sujuuddii sujuuddii kumaad xasilin oo rukun ayaa kaa maqan wa yaquulu wuxuu odhanayaa fiihi sujuudda dhexdeeda subxaana waxaa xumaan ka nasahan rabbiya rabbiga alaclaa ee sareeya allaha sarreeya xumaan ka nasahan oo ilaahay si waloo loo eegaba waa u sarreeya daatan lafahaantiisaa khalqigiisa ka sarreeya oo ilaahay khalqigiisa kamana hooseeyo kumana dhex jira waa ka sarreeya sidaasi ayaana qur'aanka iyo sunnuhuba ayna tusiyeen ilaa bacdu culamaai shaaficiya ay yidhaahdeen qur'aanka waxaa ku jira saddex boqol oo daliil in ka badan oo tusinaya ilaahay khalqigiisa inuu ka sarreeyo marka waa xaaraan bal waa gaalnimo in la yidhaahdo ilaahay meel walba wuu joogaa hadalka iska saxo waxaad tidhaahdaa ilaahay wax walba waa ogyi dhawaaqa meel kasta ka baxana waa maqlaya meel kasta waxaa ka socdana waa arkaya laakiin ilaahay laftiisibaa meel walba jooga waa baatil taas waa xaaraan wey ilaahay waa inaga sarreeya carshigaa khalqigiisa ugu sarreeya xataa carshiga allah waa ka sarreeya alraxmaanu cala alcarshi istawa sabix isma rabbika alaclaa wa huwa alcaliyu lcadiim bale waa aayad kursigii sooma akrino alcaliyu macnaheed waa allaha sarreey sabix isma rabbika alaclaa waa inagan akrin waxaa xumaan ka nasahan rabbigaaga sarreeya ama xumaan ka nasah rabbigaaga sarreeya subxaana rabbi alaclaa baad leedahay oo sujuudsan waa in waxaa afka aad ka leedahay aad caqiidaysantihi alaaa maraatin saddex jeer waa inu yidhaha akthar ama in ka badan sidii adkaartii rukuucdoo kale nacam adkaar kalena waa jirtaa rasuula ka soo aroortay marba tuu doonuu qofku akhriyaya wa yustaxabu waxaa la sunneeya an yukhira inuu farabadiyo adducaa baryada ilaahay uu baryaayo inuu farabadiyo fiihi sujuuda dhexdeeda fa inahu madinat lijaaba ducada in laga aqbalo meelaha loo filayay ka mid tahay sujuuddu rasuulku wuxu uhi aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbi wahuwa saajid faakiruu fiihi min adducaa addoonku rabbigii wuxuu ugu dhowya markuu sujuudsan yahi markaa ducada farabadiya ilaahay waa idinka aqbalayaae wa ama asujuud faakiruu fiihi min adducaa faqaminun an yustajaaba lakum markaa khaladaadka dhaca ee salaadeenna ku dhaca waxaa ka mid a in ducadu meelihii ay ku habboonayd ee layna yidhi haddaad ducaystaa waa laydinka aqbalaya in lasoo dhaafiyo oo dadka badankooda sujuudda kuma ducaystaan kadalika meelahaasi waxaa ka mid ah atixiyaadka marka la dhameeyo uma liyakhtar min adducaa min almas'alati maa sha'a buuri rasuulka atixiyaadka markaad dhamayso wax allaale iyo waxaad doonayso oo khayr adduunya mid aakhira ilaahay weydiiso labadaa meelood dadka badankoodu kuma ducaystaan haddana waxay doonayaan salaada marka laga baxo in loo duceeyo halkii la yidhi ducaystana waa ducadii waa la dhaafinaya meel kale ayaa lala rabaa oo la yska jidaystay wayajcalu wuxuu ka dhigayaa sujuudahu sujuudiisa qariiban mid ku dhow min rukuuci rukuuciisa fi tuuli xagga dhararka kamaa taqadam saynu darsigii shalay ku sheegnay rasuulka rukuucdiisa iyo taagnida rukuucda ka dambaysa iyo sujuudda iyo fadhiga laba sujuud u dhexeeya kaana qariiban min asawa xagga dhararka waa isku dhadhowaa wayajuusu waxaa bannaan hasujuudu inuu ku sujuudo cala alardi dhulka iyadoo waxba aanay ka xigin waana siduu ahaaba masaajidkii rasuulku ciid buu ahaa ciiddaasaa lagu sujuudi jiray ilaa saxaabada qaarkood marka dhulku uu kululaado ilay saqafkiisuna waxaa jariidu nakhl laantimireed ayaa saqaf looga dhigay cadocadu ay ka soo dusayso markuu roobku daana waa daroori jiray masaajidka rasuulka saxaabadu marka dhulku uu ku kululaaday maradooda dhigi jireen wakadalika sidaas saxaynka ku taalla saxaabada qaarkood waxa waxaanu aragnay rasuulka oo yani sajada calaa maain watiin dhoobo iyo biyo ku sujuuday masaajidkii baa darooray markaasuu rasuulku wejigiisii sharafta badnaa ayuu dhoobada iyo biyaha si uu dul saaray waayo sharaf bay kuu tahay ilaahay inaad u sujuuddaa ama boodh ku sujuud ama dhoobo ku sujuud ama gogol ku sujuudo waa sharafun laka qiimay kuu tahay wa calaa xaa'ilin shay u dhaxeeya baynaha dhulka iyo wa bayna aljabha iyo salaantiisa inuu ku sujuudaana waa bannaanta iyadoo salaantiisa iyo dee xubnihii kalaba iyo waxa weeyaan weliba salaanta wuxuu si gooniye sheekhu ugu sheegay leanna waata laga yaaba dadka qaarkood ishkaal inay ka keenaan markaan dhulka ku sujuudoo salaanta wax kale yaana idiin dhaxaynin iyadoo salaantaadiiyo dhulkii wax u dhaxeeyaanna waad sujuudi kartaa min thawbin waxaasoo mara ah inagaa tilmaanay saxaabadu inay maradooda fidin jireen ay ku sujuudi jireen laakiin maradaasi waa inaanay noqon mara aad madaxa ku duubatayoo madaxaagii weynaysay oo markaad ku sujuuddo keenayso sankaaga inuu dhulka kor uga kaco oo waxaa sida afdalkii ay tahay salaantaadoo sidaa u bannaan oo aanay cimaamad iyo waxba toona aanay ku xidhnayn halkaad ku sujuudaysa inaad dhigto aw bisaatin ama gogol rasuulku sal sala allahu alay wasalam khumra ayuu ku sujuuday khumradu waa shay yaroo intaa lagu sujuudayo in la dhigto wakadalika ambijaaniya oo sujaada ah iyadana waa ku sujuuday aw xasiirin ama caw waa kiila anas ibnu maalik ayayday mulayka ayaa raashin u samaysay rasuulka oo casuuntay markaasaa raashinkii markii aanu cunnay baa rasuulku wuxuu ihi quumuu liusalli lakum kacaadda baan idin tukiye salaaduu baryay rasuulku faakhrajnaa lahu xasiiran lanaa qad iswadda min tuuli maa lubis waxaan rasuulka u soo saaray caw yaroo aanu lahaynoo sidii loo goglanaya madoobaatay oo baaliyowday tiibuu rasuulku sala allah alay wasalam biyo ku rusheeyey sababtuu biyaha ugu rusheeyey waa maxay ahlucilmiga qaarba waxbay ku sheegaan walaysa hada maxalu halkii aynu kaga hadlayna halkan maaha dabeetana markaasuu ku tukaday rasuulku sala allahu aleyh wasalam aw naxwihi ama waxaan dee aan caw ahayn oo sida gogasha masaajidka taalloo kale roogga walaa yajuusu ma banaana an yaqra'a alqur'aana qur'aan inuu akriyo huwa saajidun isagoo sujuudsan oo inagii sheegnay rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi waa layga nahiyey inaan qur-aan akhriyo rukuucdiiyo sujuudda dhexdeed ummaddiisana inuu u diiday waa inagii tilmaanay dikrigaa kale la sharciyey baa la akhrinaya haddaba waxaa had ya jaraale dadka kusoo dhacda marka masaladaa laga hadlaayo walaalaha qaarkoodna ay weydiiyeenba aayaadka qur-aankee ducada ee qur-aanka ku jira ma lagu ducaysan kara iyadoo la sujuudsan yihi aljawaabu nacam haa mar haddaad duca uga jeedo oo qur-aan aad akhrida aanad uga jeedin sa rabbanaa aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar dee waa duco aayad qur-aanana way ku jirta marka haddaad qur-aan ahaan u niyeysato kuma banaana inaad sujuudda aad ku akrido laakiin haddaad duca u niyeysan tahay waad akhriyi kartaa aliftiraashu gogolashadii uu goglanaayo lugtiisa bidix ee uu ku fadhiisanayay iyo waliqcaa fadhiguu ku fadhiisanaayey labadiisa cidhbood bayna sajdatayn inta labada sujuudood u dhaxaysa oo markaa sujuuddaa hore inaad ka soo toostaa waa waajib markaad ka soo toosta sidii aad u fadhiisan lahayd buu sheekhu ka hadlaya taa horteedna wuxuu yihi uma dabeetana yarfacu ra'sahu madaxiisuu kor uga soo qaadayaa sujuudda mukabira isagoo takbiiranaya wa hada waajibun inuu sujuuddaa kasoo toosaana waa waajib oo rasuulku wuxuu yihi uma arfac xataa tatmaina jaalisan waa inaad soo toosto sujuuddii aad ka soo toostid ilaa aad ka soo gaadhaysid heer la odhan karo qofku uu fadhiyaa fadhigaana waa inaad ku nagaatid ee markiiba haddana inaad sujuudi kale ku celisa maa waana sida a'immadu ay ku tageen imaamu shaafici iyo imaamu axmed xanafiyadu qowl baatiloo nusuusta khilaafsan bay halkaasoo kala qabaano waxa uu abu xaniifa leeyahy hadduu madaxiisa seefta in leeg uu dhulka ka soo jaro inay seefigeli karto soomuu sujuudsanayn inay seefigeli karto hadduu kor usoo qaado tii kale uu ku celin karaa hada bail waad aragtaa rasuulku inuu leeyahay uma arfac soo toos xataa taطmaina jaalisa waa inaad fadhi soo gaadho waliba fadhigaana aad ku xasisho caaishana radia allahu canha markay ka warramaysay salaadii rasuulka waxay tidhi kana rasuulu lah ida rafca ra'sahu min asajda lam yasjud xataa yastawiya jaalisa bukhaariya muslim baa wariyay rasuulku markuu sujuudda hore ka soo tooso talabaad kuma noqon jirin ilaa uu fadhiisto oo fadhigaa weliba uu ku xasilo wa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor buu u qaadaya axyaanan mararka qaarkood oo masaladin hore uga hadalay markuu sujuudda uu kasoo toosay inuu gacmaha kor u qaado xaaladaha qaarkood isagoon joogtayn inuu caado aan ka dhiganahayn way bannaantahay daliilkeedana hore aynuu sheegnay uma dabeetana yajlisu waa fadhiisanaya sujuudda hore maruu kasoo tooso mutma'inan isagoo fadhigaa ku xasilaya oo goormaa la odhan karaa fadhigii wuu ku xasilay xataa yarjica ilaa uu ku noqdo kullu cadmin laf kasta ilaa mawdicihi meesheedii ay ku noqoto oo dee lafihii dhabarku waa in mid waliba meesheedii ay ku noqoto wa huwa ruknun fadhigaa labada sujuudood u dhaxeeya iyo inuu ku xasilaaba oo uu ku nagaadaaba ilaa xubin waliba meesheedii ay ku noqonayso waa rukun ka mida arkaanta salaada hadduu ku xasili waayana salaaddiisu ansixi mayso waayo siduu fadhiisanaya haddaba fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya wayafrishu wuu goglayaa rijlahu lyusraa lugtiisa bidix saasuu u goglaya sidaa gacantaydaasoo kale ay u goglan tahay buu u goglaya fa yaqcudu calayha deetana uu ku dul fadhiisanaya oo salkiisuu saaraya wa hada waajibun inuu sidaa u fadhiistaana waa waajib wayansibu waa taagayaa rijlahu lyumna lugta midigna iyadoo ku fadhiisan maayo uu isdhinac dhigayaa oo saasuu u taagaya wayastaqbilu biasaabiciha faraheedana wuxuu u jeedinayaa alqibla xagga qiblada lugta midig iyadoo saa u taagan oo sidaa u dhinac taalla misigtiisa dhinac taal ayuu faraheedana xagga qiblada u jeedinaya tii bidixna waa kan googlee ku fadhiistay iftiraash baa la dhahda wayajuusu waxaa bannaan haddaba aliqcaau inuu labada cidhbood ku fadhiisto axyaanan mararka qaarkood oo ibnu cabbaas markii la weydiiyey ka waran iqcaaga oo ah in labada cidhbood uu ku fadhiisto iqcaaga sooma garanaysaa inuu jilbaha dhulka dhigo labadiisa lugoodna uu taago labada cidhbood oo taagan labada sal dusha uu ka saaro aye sulaymaan bal iqcaa samee waa sidaas sooma aragtaan ninkan tiirka agtiisada saas weeye iqcaagu nacam mararka qaarkood inuu sidaas sameeyaana waa bannaantay wa huwa iqcaagu waa an yantasiba inuu ku istaago calaa caqibayhi labadiisa cidhbood wa suduura qadamayh iyo labadiisa lugood farahooda hore oo faraha hore ayuu ictimaadayaa cidhbihiina saasay isu taagayaan waxa weeyaan cidhbaha dushoodu ku fadhiisanaya mararka qaarkood buu samaynaya lakiin iftiraashka ayaa asala axyaanan buu samaynaya iqcaagaas fadhiga noocaas markii la weydiiyey sida muslim uu warinaya ibnu cabbaas lagu yidhi naraa dalika min aljafa waxaanu aragnaa arrintaasi inay tahay ad adayg qalbi adayg inay ka turjumayso wuxuu yidhi bal hiya sunnatu nabiyika in mararka qaarkood saa loo fadhiistaa jafa maahe waa sunnadii rasuulkaaga sala allahu alayhi wasalam laakiin dadka qaarkood baa atixiyaadka hore sidaa u fadhiista haddaanu cidhiidhi kuu kalifin atxiyaadka hore saa loo fadhiisan maayo ee waa fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood wa yaquulu wuxuu odhanayaa fii hadi ljalsa fadhigaa labada sujuudood u dhaxeeya allaahuma kfir lii ilaahu i dembi dhaaf allahuma kfir lii macnaheedu waa maxay waa ilaahayow i astur hay fadeexadayn intaa dunuub baan samaynayahay oo dembigana ha igu ciqaabina iga dhaaf makfiradu labadaa macnay koobsanaysa ilaahay baa u dembi dhaafay macnaheedu waxa weeye ilaahay baa asturay oo aan fadeexadayn islamarkaana dembigii aan ku ciqaabin warxamni ilaahu i naxariiso oo naxariistaada i soo gaadhsii wajburnii ilaahayow ikab bani aadan baanoo kolley meel walba nuqsaan baa igaga jirte oo kabitaan baan u baahanahay warfacnii ilaahay ow darajo kor iigu qaad waa caafina ilaahay ow dhibaato darar iyo musiiboo dhanna iga badbaadi warzuqnii ilaahay ow arzaaq risqi xalaalah marka xadiidka sheekhu waa saxiixinaya wa in shaa hadduu doonana taa waabuu iska daynoo qaala wuxuu odhan rabbi kfir lii rabbi kfir lii oo labaduba waa laba duco oo fadhigaa sujuudda u dhexeeya uu leeyihi wa yutiilu wuu dheeraynayaa haadihi aljalsa fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya xataa takuuna ilaa ay ahaato qariiban min sajdatihi mid ku dhow sujuuddiisii oo inagii tilmaanay rasuulka sala allahu aleyh wasalam sida saxiixeynka ku qoran qiyaamka rukuucda ka dambeeya iyo rukuucdiisa iyo sujuuddiisa iyo fadhiga labada sujuudood u dhexeeyaaba kaanat qariiban min asawa bay yidhahan saxaabadu asajda aniya sujuudda labaad tii hore saasay ku dhammaatay iyo fadhigii ka dambeeyeyba uma dabeetana yukabiru waa takbiiranaya sujuudda labaad markuu ku noqonayo wujuuban takbiirtaasina waa waajib oo takbiiraat lintiqaal o dham inay waajib in mid hore usoo sheegay wa yarfacu yadayhi labaysa gacmood buu kor u qaadaya maca hada takbiir takbiirta alla jirkeeda axyaanan oo kor u qaadistii gacmaha kor loo qaadaya rasuulku uu joogtayey ka mid maaha afartii ka mid maaha waa kuwa mararka qaarkood rasuulku sameeyey saxaabadu ay yidhaahdeen kaana yarfac yadayhi fi kuli khafdin wa rafcin wayasjudu waa sujuudaya asajdata aniya sujuudii labaad wahiya ruknun waa rukunta labaadna ayضan oo hadduu ragcaddii sujuud qura uu la yimaado tii labaad ay maqantahay ragcaddaasi ma jirta wey wayasnacu fiiha sujuudan dhexeeda wuxuu ku samaynayaa maa sanaca filula sujuuddii hore sifadeedii oo kale ayuunbuu u yeelaya oo siduu u sujuudin buu u sujuudaya waa jalsat listiraaxa sujuuddaa labaad markuu ka soo tooso haddii atixiyaad ka dambeeya dee atixiyaadkii wuu fadhiisanay waa inoo iman doontaa laakiin haddaanu atixiyaad ka dambayn oo ragcaddii labaad uu u kacaayo ama tusaale ahaan uu u kacaayo ragcaddii saddexaad cafwan afraad markuu ka sujuudda ka soo toosoma toos unbuu u kacayaa mise uu yaro fadhiisanaya wuu yaro fadhiisanaya fadhigaana magaciisa waxaa dhaha jalsat listiraaxa fadhigii lagu yaro nasanaayey wuxu uhi sheekhu fa idaa rafaca marka uu kasoo tooso kor uga soo qaado ra'sahu madaxiisa min asajdati aaniya sujuudda labaad oo araada uu doono annuhuuda kicitaan iyo hinqasho uu u hinqado ila rakcati aaniya ragcadda labaad ka bara waa takbiiranaya wujuuban sujuudda labaad maruu kasoo toosayo waa inuu takbiirto waana waajib takbiirtaas wayarfacu yadayhi axyaanan markaa sujuudda labaad uu kasoo toosaya inuu gacmaha kor u qaadaa mararka qaarkood waa mashruuc joogtayn maayo wayastawi wuu eekaanayaa qabla an yanhada intaanu hinqan ka hor qaacidan isagoo ku fadhiisanaya xaalow yahay mid ku fadhiya calaa rijlihi lyusraa lugtiisaa bidix sidii fadhigii laba sujood u dhexeeyey uu u fadhiyey muctadilan oo waxa weeyaan si miisaaman u fadhiisanaya xataa yarjica ilaa uu ku noqdo kullu cadmin laf kasta ilaa mawdicihi meeshiisii waa intaanu ragcadda labaad u kicin amaanuu ragcadda afraad u kicin markuu sujuudda labaad kasoo tooso ayuu yaro fadhiisanaya fadhiguu ku yaro xasilo fadhigaa jalsatulistiraxa la ydhaha waajib maaha waa sunne malik ibn xuwayri wuxuu yidhi al ra'ytu nabiya yusalii faida kana fi witrin min salaatii lam yanhad xataa yastawiya qaacida rasuulku wuxuu ahaa markuu tiro tiro kala dhiman marayo salaadiisa oo dee ragcaddii koowaad uu dhammeeyo weli waa tiro kala dhiman tii labaad uu raba inuu kaco ama ragcaddii waxa weeyaan saddexaad uu dhammeeyo oo tii afraad uu raba inuu kaco ma kici jirin ilaa fadhi uu ku ekaado bukhaariiyo muslim baa warinaya jalsatulistiraxa ladhaa waajib maaha sidaa raajixaana waa inay sunno tahay ama qofku ha cuslaado ama qof fudud waxa weeyaan ha ahaadee wallahu aclam waxkam bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira